habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo khamiis ah bisha oktoobar waa labiylabaatan sanadka labada kun shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo labayolabaatanka efemyada magaalooyinka geeska afrika ku yaalla qaarkood taleefanada gacanta iyo bogga internet-ku aad nagala socotaan v o a somali com idaacadda waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo sheegtay inay is-afgarad ku saabsan arrimaha khayraadka ay la gaartay maamul goboleedyada dalka dastuurka kumeelgaalka qodobkiisa afartan iyo afraad waxa uu odhanayaa khayraadka dabiiciga ee dalka u leeyahay waa in dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka federaalka waa inay ka wada tashtaan haddaba ayadoo taas aan ka duuleyna ayaa wasaaradda batroolka iyo macdanta waxa ay dadaal ugu jirtay in la helo issahan ka wada dhexdhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada
waxaan sidoo kale idiin haynaa dhegaystayaal faahfaahin ku saabsan tuugashabko ka dhacday iskuul ku yaala dalka swiden barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay ka qoreen dunida doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horeyse ku soo dhowaada waa kii caalamka
xiriirka dhow ee bakistan lagu eedeynaya inay la leedahay ururka taalibaan iyo hubka nukliyeerka islaamabad ayaa la filayaa inay ka mid noqon doonaan ajandayaasha ay ka wada hadli doonaan hogaamiyaasha bakistan iyo maraykanka marka uu madaxweynaha dalkani maraykanka barack obama uu khamiista maanta ku martigeliyo aqalka cad ra-iisul wasaaraha bakistan nawaas shariif obama ayaa la rajeynayaa in uu ku cadaadiyo shariif in uu door weyn ka qaato wadahadalada nabadeed ee lagu dhexdhexaadinayo kaabuul iyo ururka daalibaan oo horey u maamuli jiray afghanistan kuwaasoo weeraro ka geysta dalka afghanistan tan iyo markii ciidamada maraykanku ay meesha ka saareen maamulkii taalibaan sanadkii labadii kun iyo kowdii obama ayaa toddobaadkii tegay ku dhawaaqay in uu qorsheynayo in ciidamo shan kun iyo shan boqol ah uu kusii hayo afghanistan waxaa ka dambeeya sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka aqalka cad ee dalka maraykanka looga arimiyay ayaa sidoo kale islaamabad ku cadaadinaya in ay la dagaalanto meeshan ay ka saarto ururka xaqaani oo saldhigiisa u yahay bakistan kaasoo maraykanku uu arko urur mayal adag obama ayaa sidoo kale la rajeynayaa in uu la hadlo ra-iisul wasaaraha nawaas shariif isagoo kala xaajoonaya islamarkaasina ka dhaadhicinaya in uu xididada waa inuu xadido gantaalada nucleerka ee keedka waa bakistan xogeyihii hore arrimaha dibadda ee maraykanka hillary clinton ayaa haatan ka hor marag furaysa guddi gaara oo ka tirsan aqalka hoose ee koongareeska ee ay jamhuuriyiinta maamulaan guddigaas oo baaris ku hayay weeraradii dhimashada dhaliyey ee sanadkii kii lagu qaaday qunsuliyaddii maraykanka ee magaalada bangazi dalka libiya clinton ayaa ka jawaabaysa su-aalo fara badan oo uu guddigan ka weydiinayo doorkii ay ku lahayd go-aanadii iyo qorshooyinkii ku xeeraa ammaanka qunsuliyadda iyo weeraro kale oo lagu qaaday dhismo u jiray hal mayl oo isna lagu dilay laba muwaadin oo maraykanka u dhashay oo qandaraas kula shaqaynayay laanta sirdoonka maraykanka ee c i eda xilligaasoo ay ahayd sarkaalka ugu sarreeya maraykanka ee arrimaha dibadda miss clinton ayaa difaacday kaalinteedii ku aadaneed arrimahaasi waxayna sheegtay in bangazi ay muhiim u ahayd danaha maraykanka markii dhibaatadaasu ay dhacaysay qaladaadka dhacana aanay ahayn kuwa ku talagal ahaa maraga furkeedan ayaa kusoo beegmaya xilli ay sii kordhayso dhaleecayn ku aadan in jamhuuriyiintu ay dhagaysiga clinton u adeegsanayaan inay ku dhaawacaan hankeeda ku aadan inay noqoto musharaxa madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga ee doorashada dimuqraadiyiinta oo ay clinton lafteeda ku jirto ayaa dhaleecaynta saldhig uga dhigay hadal uu ka sheegay telefishinka fox news ee dalkan maraykanka hogaamiyaha jamhuuriyiinta mak makathy kaasoo ku sheegay in tan iyo markii ay jamhuuriyiintu ay abuureen guddigan gaarka ah ee baaraya weeraradii libiya heerka siyaasadeed ee clinton ee aragtida shacabka maraykanka uu hoosu dhacay
wargeys amaba bar online oo ka faallooto arrimaha gaashaandhigga laguna magacaabo i h s jenis ayaa waxa ay sheegtay inay kor u kaceen bilihii ugu dambeeyay weerarada ay dunida meelo kala gedisan ka geysanayaan kooxda isis xogtan ee i h s jenis khamiista maanta abaahisay ayay ku diiwaangelisay weeraro gaaraya ilaa iyo kun iyo siddeetan iyo lix oo ay kooxdu meelo kala gedisan oo adduunka ka geysatay intii u dhexaysay bilihii julaayo iyo sebtembar ee sanadkan waxaana taasi ay ku sheegtay in ay celcelis ahaan imaanayso maalinkiiba in ay dhacaan laba iyo toban jeer oo micnaheedu ay tahay in afartan boqolkiiba ay kor u kacday weerarada ay kooxdu geysanayso marka loo eego afartii bilood ee hore ee sanadkan warbixintan ayaa laga soo ururiyey meelaha ay kooxdu ka howlgasho oo ay ku jiraan wadamada ay ku jiraan kuwa sida ciraaq syriya iyo dalalka kale ay ka mid tahay masar libiya yeman afghanistan bakistan nigeria sacuudi arabiya iyo algeria
halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington warbixinta sanadlaha ah ee guddiga qaramada midoobay ee dagaalka dabagalka cunaqabataynta hubka ee soomaaliya eritrea ayaa si faahfaahsan looga hadlay eedeymo dhinaca musuq maasuqa hantida qaranka iyo ku-tagrifalka kheyraadka dabiiciga ah ee soomaaliya faahfaahinta waxaa inoo haya xuseen barre aadan waxaana warbixintan la soo jeedinaya ibraahim xasan daandure
warbixinta guddiga dabagalka ee qaramada midoobay ayaa si qoto dheer uga hadashay musuq maasuqa la xidhiidha khayraadka dabiiciga ah iyo hantida qaranka haddii aynu ku horreyno dhinaca khayraadka dabiiciga ah warbixintu waxay xustay inuu kordhay damaca ay shirkadaha shisheeye ee gaarka loo leeyahay ay ka qabaan khayraadka dabiiciga ee soomaaliya waxaanay warbixintu tilmaantay in shirkadaha gaarka loo leeyahay ay si aada u rabeen in lagu dhawaaqo in al-shabaab laga guulaystay si uu weji cusub ugu furmo oo ay ula soo baxaan khayraadka dabiiciga ah ee soomaaliya waxaana warbixintu xustay laba heshiis oo waaweyn oo midna lala galay shirkadda shidaalka ee soma oyal iyo shirkadda kalluumaysiga fishgard limited kuwaasi oo sida ay warbixintu xustay wax ka bedelay wejigii uu lahaa ka faa'iidaysiga khayraadka soomaaliya dhinaca somalilan ayuu warbixintu waxay sheegtay inay ka dhaceen iskudhacyo beeleed oo la xiriiray arrimaha dhulka iyadoo ay xustay in intii u dhexaysay sebtembar labada kun afar iyo tobankii ilaa iyo agost ee sanadkan labada kun shan iyo tobanka ay dhaceen ilaa iyo afartan iyo shan jeer oo laysku dhacay waxaanay arrintaasi warbixintu ay u aanisay korarka la xiriira qiimaha dhulka taasi oo keentay in dadku ay isku qabqabsadaan puntland galmudug jubbooyinka ayaa dhammaan warbixintu ay tilmaamtay in guud ahaan ay ka dhaceen iskudhacyo beeleed oo la xiriira dhulka biyaha iyo khayraadka dhinaca kalluumaysiga ayay warbixintu sheegtay in guddiga dabagalka ee qaramada midoobay ay abaal weyn u hayaan yorg torrens oo ka tirsanaa hay-adda faw oo ku dhintay hargeysa agteeda bishii abriil labadii kun iyo shan iyo tobankii kaasi oo guddiga u sheegay inay soo cusboonaadeen falalka kalluumaysiga sharci darrada ah warbixintan ayaa sheegtay in xeebta soomaaliya oo ah tan ugu baaxadda weyn qaaradda afrika ay ka buuxaan khayraadka dhinaca kalluunka ah oo aan weli soomaalidu si fiican ula soo bixin amaba aanay uga faa'idaysan islamarkaana aanay awood u lahayn dowladda federaalk soomaaliya in ay wada ilaaliso taasi oo sida ay warbixintu tilmaantay keentay in shirkado shisheeye iyo maraakiib ajnebi ah ay si sharci darro ah oo ka baxsan xeerka caalamiga ah ay uga kalluumaystaan warbixinta ayaa tilmaantay in shirkadahaasi ay qaabab kala duwan u maraan arrintaasi waxaana ka mid ah inay rukhsado kalluumaysi oo been abuur ah ay soo samaystaan ama aanay haba yaraatee ku soo wargelin dowladda iyo maamulada gobollada soomaaliya warbixinta ayaa tilmaantay in kalluumaysiga sharci darrada ah uu halis ku yahay ammaanka iyo nabadgelyada soomaaliya oo uu keeni karo in ay barcadbadeed dhashaan waxay warbixintu walaac ka muujisay rukhsadaha iyo waraaqaha ogolaanshiyaha kalluumaysiga ee qaabka musuq maasuqa ah loo bixiyo waxaana tilmaantay in ay hayaan guddigu caddaymo muujinaya in wasaaradda kalluumaysiga ee dowladda federaalk soomaaliya iyada oo ay warbixintu sheegtay in bishii ina dhaaftay ee mey ay wasaaraddu kalluumaysiga ee federaalka ah iyo shirkadda lagu magacaabo marin resource ay maraakiib shiine ah siiyeen waraaqo loogu fasaxayo inay ka kalluumaystaan xeebaha soomaaliya iyada oo lacagtana lagu shubay sida ay warbixintu sheegayso akount wasaaradeed oo gaar ah oo ka furan jabuuti taasi oo warbixintu ay sheegtay inay tahay tallaabo ka baxsan go-aan ay golaha wasiirada ee soomaaliya hore u wada gaadheen kaasi oo dhigaya in dhammaan xafiisyada dowladda federaalka ah ay lacagaha dhigaan bangiga dhexe ee soomaaliya guddiga ayaa sheegay in akkawntka gaarka ah iyo faahfaahintiisaba ay u gudbiyeen wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya siddeed iyo tobankii bishii julaay sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka guddiga dabagalka cunaqabataynta hubka ee soomaaliya iyo eritereya ee qaramada midoobey raacsan ayaa warbixintan ku sheegay inay heleen qoraal heshiis ah oo ay wasaaradda kalluumaysiga ee dowladda federaalku la gashay shirkad fadhigeedu yahay dalka china oo lagu magacaabo dogang dabing taasi oo uu dhigayo heshiisku in si gaar ah ay xeebaha soomaaliya uga kalluumaysan karaan maraakiibta shirkaddaasi muddo toddoba sannadood ah iyada oo weliba loo ogolaaday in ciidamo gaar ah ay soo saartaan maraakiibtooda oo ilaalisa iyo weliba mustaqbalka oo loo ogolaanaya in xafiisyadooda ay ka furanayaan soomaaliya ay ilaalo gaara keensadaan taasi oo xadgudub ku asee warbixintu sheegtay cunaqabatayntii hubka ee qaramada midoobey ay saartay soomaaliya haddaba wasiirka kalluumaysiga ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cumar ceymoy ayaa beeniyey arrintan mar ay v o edu arrintaasi wax ka weydiisay qofkii ugu horeeyo oo ereygaas weydiya ee aan afkiisa ka maqlo taasoo kalena waxaa la yidhaahdaa ninka sheega ma dhaafto sababta saa uu leeyahay waxay tahay ilaa iyo hadda toddoba sana sheegtaaye xataa haaf sano cid aan ka wada hadalnay xagga badda kalluumaysigeeda kheyraadka badda ee aan ka wada hadalnay ee aan qudaastiga kala galnay ee aan la heshiiyey shiya sheegtaaye cid yarba ahaatee afsanominta ku jirto wasiirkii weliba kheyraadka la dhihi jiray heshiis shirkad fishcart la yidhaahdo fishcart la yidhaahdo ingiriis ah oo macnaha contractigeeduna uu yahay contractiga hadda dib ha loogu noqdo weliba la kansado la go-aamiyey oo weliba barbooskeeda iyo waxgeeda oo jidka ku jiro oo weliba aan macnaha active aanan ahayn uusan shaqaynin kaas ayaa jiray oo wasiiradii iga wasiirkii iga horeeyey oo kheyraadka badda markii laisku dhihi jiray ahaa haddana ma shaqeeyo oo active ma aha shirkadaasi waa fishcart shirkad la yidhaahdo waxayna ka mid ahayd waxyaabihii hadda mishinta oo uu soo saaray iyo guddiga g f c da oo laleeyahay arrintaasi bataatan baxdo ma jirto wasaaradda inay dibadda ay ku leedahay jabuuti ha ku ahaato ama kenya ha ku ahaato wax aan ka horhaayo oo aan ka ogayna ma jirto wax dhexgangal ah oo heshiis ah oo contracti ah oo dawlada ah ma jirto xataa wax gaar ah ma jirto waxaan ku xaqiijinayaa weliba aniga ku caddaynaya ka wasiir ahaan oo wasiirka wasaaradda kalluumaysiga wax maanta waktigan xaadirka ah ee sharci ogolaansha badda ku jira oo markab oo haysta xitaa ma jiro dhinaca saaminta shidaalka ayay warbixintu tilmaamtay in guddiga ay walaac ka qabaan musuq maasuq haleyn kara arrintaasi waxaana warbixintu ay xusay in guddigu ay arrintan hore uga xuseen warbixintii sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii waxay warbixintu tilmaamtay in ilaa iyo iminka aanay shaqo gelin ama aan la aasaasin laba wakaaladood oo ay dowladda soomaaliya u xil saartay arrimaha shidaalka iyo maamulka iyo maareynta betroolka oo lagu dhawaaqay sannadkii labada kun iyo siddeeddii warbixintu waxay tilmaamtay in shirkadda somagas oyor oo la asaasay sannadkii labada kun saddex iyo tobankii ay warbixintu xustay in wasiirka betroolka soomaaliya ee xilligaasi cabdirasaaq cumar uu ku baaqay bishii mey ee sannadkii labada kun saddex iyo tobankii in laga fiirsado gelista heshiis baadhista shidaalka ah iyo weliba soo saaristiisa isaga oo tilmaamay in sababtuna ay tahay iyadoon weli aanay jirin xeerar arrintaasi la xidhiira oo u degsan soomaaliya laakiin warbixinta ayaa waxa ay tilmaamtay in saddex bilood kadib ay dowladdu heshiis afgarad ah oo saameyn weyn yeeshay ay la gashay shirkadda somagas kaasi oo u oggolaanayo shirkadda inay shidaal ka baadho koonfurta iyo bartamaha soomaaliya warbixintu waxay sheegtay in guddiga warbixin sira uu u gudbiyey qaramada midoobay oo la xiriirtay shirkadda ingiriiska ah ee somagas bishii julaay ee sannadkan labada kun shan iyo tobanka guddiga ayaa tilmaamay in shirkadda somagas ay siisay wasaaradda betroolka ee soomaaliya lacag gaaraysa afar boqol iyo sagaashan kun oo dollar oo lagu tilmaamay inay tahay mid lagu kobcinayay tayada shaqada ee wasaaradda laakiin guddigu ay tilmaameen inay u arkeen inay tahay qaab shirkaddu ay ku ilaashanaysay danaheeda si aan markaasi loo horgeynin guddi maaliyadeed ee dowladda federaalka ah lacagaas loogu magac daray tayagelinta wasaaradda ayaa waxaa qaybo ka mida la siiyey sida ay warbixintu ku eedaysay la taliyaha arrimaha shidaalka ee madaxtooyada cabdulaahi xaydar maxamed oo shirkaddu ay sheegtay in uu soomaaliya matalayay intii ay socdeen wadahadallada
warbixintu waxa ay ku eedaysay wasaaradda betroolka federaalk ee soomaaliya in aanay u hoggaansamin amarkii dhigayey in lacagaha ay ku xareeyaan bangiga dhexe ee soomaaliya waxaanay warbixintu ku eedaysay agaasimaha guud ee wasaaradda betroolka faarax cabdi xasan in uu shirkadda somagas faray inay akoontiyo gaar ah lagu shubo lacagtaasi waxaa kaloo ay warbixintu tilmaantay inay hore u sheegeen inay halis ka iman karto jiritaan la-aanta xeerar dastuuri ah oo dhigaya qaybsiga khayraadka ee maamulada ka jira soomaaliya iyo weliba dowladda federaalk ee soomaaliya laakiin wasiirka betroolka ee soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim ayaa arrimahaasi ka jawaabay mar aanu wax ka weydiinay lacagta aada rifargalinayso waxaa heshiiskaas wuxuu uu daba socday heshiiskii tayeenta shaqaalaha ama waxaa loo yaqaana capacity building programka waxaa heshiiskaas dowladdii naga horreysay laba kun iyo afar iyo tobankii lacagtaasna waxaa ugu soo shishay bangigii dhexe ee soomaaliya arrintaas eedeyntaas dowladda soomaaliya laba guddi ayay u saartay midda hore oo ahayd waxaa baaris sameeyey hanti dhowrka qaranka soomaaliyeed ayaa sameeyey sidoo kale prime ministerka waxa uu magacaabay guddi madax banaan oo soo gabagabeeyey baaritaanka uu soo gabagabeeyey ay sameeyeen eedeyntii la sameeyey waxa dhabka ah iyo waxa aan dhabka ahayn haddii aan yeelan dhowaan warbixintaas prime ministerka uu dalbaday oo lagu sameeyey wasaaradda waa la shaacin doonaa marka wax walba oo aan ku saxayno meeshay ku qoran yihiin haddii eedeyntaasi wax qaldan ay ku jireen sidoo kale meesha ayay ku qoran yihiin miisaaniyaddii sanadkan uu la diyaariyey xilligii wasiirkii hore ee maaliyadda xuseen cabdi xalana ayay warbixintu sheegtay inay ahayd mid si weyn ugu tiirsan deeqaha caalamku ay ugu yabooheen soomaaliya gaar ahaanna dalalka xubnaha ka ah ururka dalalka islaamka waxaana ay tilmaamtay warbixintu in uu filla-aanta ballamihii lacagahaasi lagu yaboohay iyo dhaqaale darro jirta ay sababtay in ciidamada soomaaliya aanay mishaar helin waxayna warbixintu ammaantay soo noqoshada xiriirka lala lahaa sanduuqa lacagta adduunka dhinaca kale warbixinta ayaa ku eedaysay danjirihii hore soomaaliya u fadhiya dalka kenya ambasador maxamed cali america inaanu xisaabta dowladda ee bangiga dhexe ku shubin in ku dhow kalabadh lacagtii soo gashay safaaradda sanadkii u dambeeyey ee uu xilka hayay lacagtaasi oo ay ku sheegtay warbixintu inay dhannayd sagaal boqol iyo lixdan kun oo dollar oo uu xareeyey keliya afar boqol siddeetan iyo lix kun oo dollar iyadoo aan la ogeyn sida ay warbixintu sheegtay in afarta boqol iyo toddobaatanka iyo afarta kun ee soo hadhay aan la ogeyn meesha ay martay dhinaca kale waxay warbixintu ku eedeysay danjiraha in lacag dhan hal milyan oo dollar oo ay dowladda shiinuhu ugu deeqday dowladda soomaaliya uu dowladda u xareeyey oo keliya afar boqol iyo toddobaatan iyo sagaal kun islamarkaana aan la ogeyn halka ay martay shan boqol iyo toddobiyo toban kun oo dollar oo soo hadhay inkasta oo warbixintu sheegtay in safiirku uu u sheegay guddiga inuu siiyey shirkad qareen u ahayd oo difaacaysay aqalkii safaaradda soomaaliya ee kenya ee hore loo iibiyey inkastoo aanu isku daynay mas-uuliyiin lagu xusay warbixintan inaanu la xidhiidhno ayaa waxaanoo suurtogeli weyday in aanu danjiraha khadka telefoonka ku helno
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinaya waxaa la soo jeedinaya ibraahim xasan daandure
habeen wanaagsan mar kale v o a washington ayaad la socotaan kulankii magaalada muqdisho uga socday madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa lagu kala saxiixday isfaham horudhac ah oo ah habka wadaagga khayraadka dalka waxaa kulankaasi lagu gaaray in la dhiso guddi gaar ah oo soo dhiraandhiriya is-afgarad dhex mari kara dhinacyadaasi oo ku salaysan habka khayraad qaybsiga dalka guddigan ayaa haysta muddo bil ah oo ay dhinacyadu isku soo afgaranayaan arrinkaasi haddaba khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayaa waxa aan ku wareystay wasiirka batroolka iyo khayraadka dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed mukhtaar ibraahim oo isagu ka mid ahaa dhinaca dowladda mas-uuliyiintii saxiixay
waad mahadsan tahay sidaan la soconno wadanka soomaaliya waxa uu qaatay mada federaalka soo ka guuray mada iyo ahaa siyaasi ahaan siyaasadeedka iyo ahaa centerka ay dowladda awooda badan ay lahayd taa marka waxay keentay in arrimo badan oo federaalka ah sida hadda loo wado dastuurka oo kale sida loo wado wadatashiga in arrimaha kheyraadkana lagala wada tashto dastuurka kumeel gaarka ah qodobkiisa afartan iyo afraad waxau odhanayaa kheyraadka dabiiciga ee dalku leeyahay waa in dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ah federaalka waa inay ka wada tashtaan haddaba ayadoo taas aan ka duuleyno ayaa wasaaradda batroolka macdanta waxa ay dadaal ugu jirtay in la helo isfahan ka wada dhexdhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kulankan ka dhacay muqdisho waxaa looga arrinsanayay arrintaas ee ujeedadiisana waxay ahayd bal in la yeesho aragti midaysan oo ku aadan qaabka looga faa'iidaysan karo shidaalka iyo macdinta jamhuuriyadda federaalka soomaaliya leedahay waa gartay sidoo kale in isfahan buuxa laga yeesho maamulka iyo macareynta shidaalkaas laftigiisa iyo midda ugu dambeysa oo ah bal in laga wada tashto in laga wada hadlo wadaaga dakhliga shidaalka ka imaan doona haddii aa la yidhaahdo sidaa daraaddeed kulamadaas ee isdaba socday ee kan hadda ugu dambeeyay muqdisho uu ka dhacay waxaa kasoo baxay in lasla gartay in loo sameeyo guddi een arrintaas kasoo shaqeeya soo diyaariya haddii aa la yidhaahdo waa gartay marka haatan guddiga waad qabateen maya hadda waxaa go- go-aan lagu gaaray in mabda'a horta laisla qaatay oo madaxdii eh, ka socotay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe in saddexda qodoben kuu sheegay ugu horreysay in mabaadi'deeda laisla qaatay Eh, guddigan marka wuxuu u daadagayaa farsamo ahaan qaabkii looga shaqeyn lahaa arrimahaas aan kuu soo sheegay waa gartay ayuu u daadagayaa haddii aa la yidhahdo waa yahay ee qaybsiga khayraadka oo kale marka ay timaado dastuurka haatana waa ku qoran yahay qodob ka mid a een horey waxaa u jirtay in ee, dib loo dhigay marka haatan ma sida dastuurka uu qabaa la raacayaa mase xeer cusub baa loo dejin doonaa arrinta aan wadno waxay tahay ka wadahadalkii inaan helno ka wadahadalka marka ugu horeysa waxaa ugu horeya waxay tahay in marka hore siyaasad la yeesho heshiis laga yeesho kadib sharciga loo bedelo so marka sharciga kama bilaabato eh, hawsha waxay ka wada bilaabanaysaa isfaham siyaasad kadibna heshiis kadibna sharciga sidaas ayuu ku imaanaya haddii aa la yidhahdo waa tahay een gobollo aanan tan iyo wakhtigaan lahayn ayaa jira maamul goboleedyo ee kasokow kuwa haatan ee wakiiladooda ama madaxdooda ay matalayaan oo dowladda ay la kulmeen marka laga soo tago ee gobollada maamul goboleedyada aanan weli loo sameynin sideeba een arrinkan maareynteeda ay qayb uga noqon karaan Eh, runtii waa waxyaalaha dowladda federaalka ay ku dadaaleyso oo ah in la helo cod eh, matalaya maamulada jira haddii aa la yidhahda sidaas oo kale sidaan eh, warbixinta aan soo saarna ama heshiiskaan ku qornay heshiiskan waa isaafkar korodhaca ma aha mid dhamaada ma aha so marka haddii la yidhahda processkaas laftigiisa in uu noqonayo inuu xeeriyo ama soo dhaweeyo een, o- gobollada aanan ama is- eh, maamulada aan weli yeeran ama ka maqan laftigeeda inay noqoto meel laakiin waa in un arrinta meel ay ka bilaabato marka hadda waxaan u bilaabaya haddii aa la yidhahda dowladaha hadda jira iyo dowladda dhexe waa gartay marka een goorma loo madlan yahay in kulanka rasmiga ah ee qodobadaasi lagu lafaguraya aada yeelataan Eh, guddigan hawsha ay haystaan waa muddo bil ah gudahooda haddii aa la yidhahdo muddadaas gud- eh, bisha ah ayaa laga rajeynaya in ay ay keenaan eh, warbixin iyo talooyin iyo qaabkii ay waxaan u shaqeyn lahaayeen dad badan oo jooga soomaaliya waxa ay maaragta hadal hayaan oo ay leeyihiin kaba soo qaad soomaaliya kheyraadkeeda oo la helo lasoo saaro shidaal ay leedahay ama een, kheyraadka oo laga faa'iidaysta dabiiciga muddo dheer ayay qaadan kartaa marka een wakti tan iyo waktigan aad ka fakeraysaan miyaa jiro oo kheyraadka dalka laga faa'iidaysan karo gaar ahaan markay noqoto shidaalka Eh, runtii laba arrinba horta soomaaliya eh, way haysataa mid ah een, hadda aan kula hadlaya mar walba waxaa yimaado shirkado kala duwan oo isku dayaya inay heshiis eh, la galaan eh, maamulada jira ama dowladda dhexe eh, kuwa marka waxay keenaan tuhun isfaham la-aan ayay keenaan marka waxaa suurtagal ah in eh, isfaham la-aantaas ay sii kala fogeysa ama ay colaad keentaba marka horta bal si aysan u dhicin waa in soomaalida ay wada hadlaan midoobaan yeeshaan aragti ku saabsan sidii kheyraadka soomaaliya looga faa'iidaysan lahaa dhanka kale soomaaliya waa waxaan ognahay waa wadan colaad ka soo baxay dhowr iyo labaatan sano kusoo jiray ee fakri badan uu ka jiro u baahan maalgelin soomaaliya deynta lagu leeyahay maanta waxay taagan tahay in ka badan shan bilyan oo dollar ayay taagan tahay oo u dhiganta boqolkiiba sagaashan iyo saddex ee g d p-ga wadanka sidoo kale ee, ma awoodno inaan maalgelin ee, ka helno suuqyada caalamka ama deyn ha noqoto inaan ka helno marka laftigeena waa ku khasbannahay in aan kheyraadka ilaahayna siiyo soomaaliya si nadiif ah si aanan colaadi ku jirin aan ugu helno inaan maalgelintaas aan usoo jiidano maalgelintaas noo ogolaanayso in kheyraadka dalkeena ku jira aan kaga faa'iidaysano oo fakriga hadda colaadaha een, dadka ay u fududahay inay bilaabaan ay u fududahay inay shabaab ka mid noqdaan ay helaan wado ka duwan wadadaas oo ay helaan nolosha ay mudan yihiin ama ha noqoto xagga waxbarashada caafimaadka adeega bulshada waxyaabahaas oo dhan laga sugaya maamulada kala jira ee dalka ka jira ama ha noqoto dowladda dhexe ama dowlad goboleedyada ay dadka ay ee, ee, muwaadiniinta ay mudan yihiin ay xaq u leeyihiin ma qaban karaan haddii aanay helin dhaqaalo ku habboon aanay helin sidoo kale haddii aanan annaga samaysan shuruuc iyo faham iyo siyaasad ka midaysan waxaa suurtagal ah inay colaad noo horseeto marka labadaas arrinba ayadoo looga hortagayo ayay macnaha ee, aan waxaan ku dadaalaynaa in aan samaysano isfaham siyaasadeed oo ku aadan ka faa'iidaysiga kheyraadka dabiiciga ee ilahay dalkeena
wasiirka batroolka iyo kheyraadka maxamed mukhtaar ibraahim oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho iigu waramayey
halkaad weli nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington haatana dalka sweden nin ku hubaysan baangad ayaa weeraray iskuul ku yaala dalka sweden kaasoo dilay hal macalin dhowr ardayna dhaawac u geystay ardayda dhaawaca soo gaaray ayaa waxaa ku jira wiil soomaali ah oo ka mid ah ardayda iskuulkaasi wax ku baranaysay caashi ibraahim aadan ayaa qadka taleefonka sweden kula xiriirtay axmed maxamed carab oo ah weriye madax bannaan oo degan magaalada uu weerarku ka dhacay ugu horeyna waxay weydiisay halka uu weerarku ka dhacay iyo sida uu dhacay
wuxuu ka dhacay magaalada torolhetan ee dhacda gobolka festridland dalka sweden anigu waxaan deganahay magaalada finishbury waxay isku jiraan shan iyo toban daqiiqo laakiin waa laba kamuun ama laba magaalo laba degmo oo isku shaqaa weye waxaan daawaday t v-ga oo waxaan la xiriiray dad badan oo soomaaliya oo deegaanka degan waxay ii xaqiijiyeen in uu dhibka ka dhacay iskuulka oo ahaa iskuul aad dad soomaaliya ay u dhigtaan nin wata toorey inuu weeraray oo xagga booliiska ay ku sheegeen iyo t v-yada sheegeen inuu ahaa nin sarqaansan ninkaas wuxuu marka dhaawacay afar qof oo ciyaal ah iyo hal macalin oo la yidhi waa uu dhintay isla markii ninkii ma una fakan booliisku waa ay dhaawaceen waana la qabtay sida uu wararka igu soo gaarayaan hadda marka ninka weerarka geystay boolisku may dhaawaceen mise wuu geeriyooday ninkaasina kii weerarka soo qaaday waa garta marka waxaad iga warrantaa bal iskuulkan iskuulkan weerarka uu ku qaaday wiilkan dhalinyarada ah bal waa iskuul noocee ah bal haddaad sharaxdo ama sifa aad ka bixiso maxamed iskuulku waa iskuul dugsi hoose dhexe sida ay soomaalida u taqaano waxaanuu ku yaalaa magaalada trolhetan waxa uu ku yaalaa xaafad ay inta badan degan yihiin dadka ajaanab ajaanibiga ah ama soogolootiga ah ay u badan tahay dadka soomaalida carabta kosovo iyo albanianka iskuolka majority dadka tirada badan ee dhigtaa waxay u badan yihiin dadkaas dalalkaas ka yimid ninkanna sida la xaqiijiyo warar iskhilaafsan ayaa kasoo baxaya cidda uu dhashay dadka qaar waxay leeyihin waa swedish qaar waxay leeyihin waa ajanabi laakiin dib baan kasoo sheegi doonaa cidda uu u dhashay iyo dalka uu kasoo jeedo qofkaasi markii wararka xaqiiqada la gaaro sababtoo ah waxaa lagu jiraa hadda xilli baaritaan iyo xilli hubin sababaha dhacay jaraaidka dalkan lagu afka dheer ee afton blas lida wuxuu qoray inay booliiska booqdeen adresskiisa uu ku leeyahay magaalada torhetan qofka waxkiisa waa gartay waxaad markaa ka warantaa telefishinada bal haddaad isha la raacday bal qofkani ilaa iyo hadda ma lasoo bandhigay muuqaal ahaan ma soo bandhigayaan telefishinada dalka sweden gaar ahaan magaalada aad joogto maya caado waxa u ah dalka sweden ilaa waxa la baaro ama dembiga la baaro lama soo bandhigo laakiin xitaa dhaawaca lama soo bandhigin oo kulli qoraal iyo ambalaasyada iyo booliiska unbaad daawanaysaa waana dhaqanka dalka sweden taas markaa fiiriso marka ilaa hadda maxaa la hadal hayaa sababta ka dambaysa in qofkan uu weerar ku qaado iskuul ay caruur yaryar dhigtaan oo da-dooda aada u yar tahay inuu weeraro ilaa hadda telefishinadu ma ka hadlayaan iyo booliska dalka war xaqii war xaqiiqa oo dhaba lagama hayo laakiin warka ugu dhow waxa weeye keliya inuu ahaa qof taraagaysan ama sarqaansan hadba siday soomaalida u taqaan waxaad maxamed carabka ku dhufatay in qof in iskuulkaasi dadka dhigtaa ay u badan yihiin dad soo galooti ah soomaalina ay ku jirto dadka ilaa hadda dhibaatada ay soo gaartay ma ku jiraan dad soomaaliya ha oo waxaa lii xaqiijiyey wiil kow iyo toban jir ah oo dhaawac culusi uu kasoo gaaray dhinaca bidix ee kelida sida la ii sheegay mar aan la xiriiray habaryartiis hooyadiisna telefoonka waa ii suurtoobi waay mar aan la xiriiray habaryartiis waxay ii sheegtay oo iga qabatay telefoonka in ayna wax waraa ka yihin inuu dhintay iyo inuu nool yahay qaliinna uu ku jiro ay fadhiyaan isbitaalka siday kuugu suura gashay inaad la xiriirto waalidka dhalay wiilkaa soomaaliga ee ku dhaawacmay weerarka iskuulka ka dhacay
nasro oo habaryartiisa ah ayaan la hadlay telefoon kula hadlay oo aan aqoon u leeyahay aniga axmed waa gartay marka bal waxaad ka warrantaa ilaa iyo hadda ilaa iyo hadda afar qof oo la xaqiijiyay sida aad sheegtay dadku markaad fiiriso magaalada degan iyo waalidiinta dabcan mar haddii iskuul uu weerar ka dhaco waalidiin fara badan oo carruurtooda iskuullada ay jiraan way walwalayaan ilaa iyo hadda maxay soo bandhigayaan telefishinada dalka oo walaaca ay muujinayaan dadka waalidiinta ah ee carruurtooda iskuulkaasi tegayeen maxay tahay waa dhab dadka soomaalida khaasatan oo aniga xiriir kala kaduwan la sameeyey inay iskuulka hor dhoobnaayeen ay fakar badan ka qabaan dhibka gaaray dadka ardayda ah ee waxba aan galabsan ee dhalinyarada yaryar ah weliba aad u daayar kulli dadku waxay ku yaaceen iskuullada xitaa hadda magaaladan finishbury ee aan deganahay dhammaan waalidiintu saaka waxay wadaadeen iskuulladii oo ardaydii kasoo kaxaysay waxaad iga warrantaa marka laga soo tago qofka soomaaliga ah macalinka dhintay iyo labada qof ee kale ee dhaawaca ah iyaguma la xaqiijiyey waddanka ay u dhasheen ma iswey dhashmaamaysa waa dad ajnabi ah ee warar aan la xaqiijin waxay sheegayaan in dadka kale ee dhaawacmay ee saddexda ah ee ka sooma ka soomaaliga ayaa afar ku ah dadka dhaawacmay ee saddexda ah waxaa lii xaqiijiyey inay ahayeen dad kasoo jeeda dalalka carabta waa gartay macalinka geeriyoodana sidoo kale waxaa lii sheegay isagana inuu kasoo jeedo dalalka carabta
kaasi wuxuu ahaa axmed maxamed carab oo ah weriye madax bannaan oo degan magaalada uu weerarka caruurta lagu qaaday ka dhacay ee dalka sweden caashi ibrahim aadan ayuu u waramayey
habeen wanaagsan markale dhegaystayaal waxaa idinku soo socdo qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd barnaamijkii wargeysyada iyo sidoo kale waraysi kaloo nuga hadlayno madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka oo isagu ku dhawaaqay inuusan u tartami doonin doorashada madaxtinimo ee dalka maraykanka ee la qaban doono bisha nofembar ee sannadka balse waxaasoo dhan waxaa kasoo hormaraya oo aan dib idiin maqashiinayna qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa
saraakiisha dalka ruushka ayaa markii ugu horreysay warbaahinta caalamiga ah kala hadlay weerarada dhinaca cirka ee ay ciidamada ruushka ka wadaan siiriya wasiirka difaaca ruushka ayaa u duuliyey wariyaasha fadhigoodu yahay magaalada moscow maanta oo khamiisa saldhigga ciidamada cirka ruushka ay ka samaysteen meel ku dhow magaalada xebeedka latakia ee dalka siiriya si ay u soo tusaan wariyaasha ayaa halkaasi ku soo arkay dayuuradaha dagaalka ee ruushka oo duulimaadyo duqayn ah saldhiggaasi uga kicitimaya maalintii iyo dayuuradaha helikobteriska oo qoryo ay ku xiran yihiin oo iyaguna hehaabaya hareeraha iyo dusha xeradaasi si iyaguna ay u sugaan ammaanka saldhigga
xiriirka dhow ee bakistan ayaa waxaa lagu eedeeyey inay aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal raalli ahaada xiriirka dhow ee bakistan lagu eedeynayo inay la leedahay ururka daalibaan iyo hubka nukliyeerka islaamabad ayaa la filayaa inay ka mid noqdaan ajandayaasha ay ka wada hadli doonaan hogaamiyaasha bakistan iyo maraykanka marka maanta gelinka dambe oo khamiisa uu martigeliyo aqalka cad ee dalkani maraykanka ra-iisul wasaaraha bakistan nawaas shariif obama ayaa la rajeynayaa in uu ku cadaadiyo shariif in uu door weyn ka qaato wadahadalla nabdeed oo dhex mara kaabul iyo ururka daalibaan oo horey u maamuli jiray dalkaasi afghanistan kuwaasoo weeraro ka geystay dalkaasi tan iyo markii ciidamada maraykanku ay meesha ka saareen daalibaan sarkaal ka tirsan wasaaradda difaaca maraykanka ayaa sheegay mid ka mid a askarta maraykanka uu dhintay markii ciidamada maraykanka ay ka qayb qaateen oo howlgal lagu soo badbaadinayay tobaneeyo qof oo kurdiyiina oo ay waqooyiga ciraaq ku haysteen ururka isis wargeyska the new york times oo soo xiganaya saraakiisha dalka ciraaq ayaa sheegay in howlgalkan ay ka qayb qaateen dayuuradaha helikobteriska maraykanka iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee maraykanka iyo kurdiyiinta
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal v o a washington ayaad weli nagala socotaan sida laga yaaba in qaarkiin idaacadayadii maanta iyo xalay ama saakaba aad ku maqasheen madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka joe biden ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuusan u tartami doonin doorashada madaxtinimo ee dalka maraykanka ee la qaban doono bisha nofembar ee sanadka wariyaha v o eda caashi ibraahim aadan oo joogta washington ayaa arrimaha ku xeeran sababaha uu joe biden u baratamayn xilligan waxa ay ka wareysatay madaxa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda cabdiraxmaan yabarow oo aalaabo ka faallooda doorashooyinka iyo arrimaha ku xiriira siyaasadda maraykanka qaarkood sida tan ayuuna waraysigii u dhacay marka hore cabdiraxmaan bal dadkana dhagaysanaya waxaad u faahfaahisaa doorka qofka madaxweyne ku-xigeenka loo soo doorto uu ku leeyahay in qofka isaga soo xusha uu madaxweyne noqdo amaba isaguba mustaqbalka ka faa'iido in uu lafsad ahaantiisa noqdo madaxweyne cashay arrintaasi waa arrin muhiima qofka madaxweyne ku-xigeenka loo soo xusho door weyn ayuu ka qaataa sidii qofkii isaga soo xushay uu madaxweynaha u noqon lahaa dadku dhowr dhinac ayay ka eegayaan musharaxa madaxweynenimada u baratamaya kartidiisa siyaasaddiisa runta uu sheegayo hufnaantiisa iyo wixii la halmaala laakiin waxa iyadana diiradda la saaraa qofka uu u soo xusho madaxweyne ku-xigeenka sababta ugu weyna waxa ay tahay haddii ilaahay wax kuma keene madaxweynaha ay wax ku dhacaan waa qofkii madaxweynaha la noqon lahaa marka dadku si dadban ayay isaga laftiisa madaxweyne ugu dooranayaan marka taasi waa wax muhiima dhinaca kale qofka madaxweyne ku-xigeenka loo soo doorto fursad weyn baa ugu jirta waayo madaxweynihii iyo aqalkii cad buu yuu fadhiya haddii ahaan lahayd afar sannadood haddii ahaan lahayd siddeed sannadood wax badan buu ka baranaya go'aamada waaweyn ee madaxweynuhu gaaraya ayuu qayb ku leeyahay marka fursaddaasi waxa ay siinaysaa in magaciisa mar walba ka madaxweynaha ku xigo oo markii doorasho dambe ay timaado dadku ay yidhahdaan alla ilahay kaasi awal buuba qarka u jiray madaxweynenimada oo markaasi ay fursaddaasi u ka faa'iidayso laakiin caashay laba arrimood ayaa dhici kara mar walba qofka madaxweyne ku-xigeenka soo noqda haddii uu madaxweyne ku-xigeen u soo noqdo madaxweyne caana oo dalka dhaqaalihiisa cirka geliya oo aad dadku ay ugu bageen fursadaha marka isaguna madaxweyne ku noqdo aad bay u fiican tahay sidii matalan ronald reagan oo kale waxaa madaxweyne ku-xigeen u soo ahaa george w bushkii koowaad ee seniorka ah reagan aad baa loo jeclaa waddankan markaad imika aad ku safarto meelo badan baad magaciisa arkaysaa hadalhayntiisa siyaasiyiinta dimuqraadi iyo jamhuuriba aad bay uga halqabsadaan marka madaxweyne ku-xigeenkiisii waa kii tartamay ee sidaas fudud u badiyey waagiisii inkastoo afar sanoo keliya uu joogay laakiin kaa badiyey george w bushka ah wiilkiisii george w bush labada kun markuu qabsaday ilaa labada kun iyo sideeddii ayuu madaxweyne soo ahaa isaga waxaa madaxweyne ku-xigeen usoo ahaa dig cheny ninkan dambe ee madaxweyne bushka yar dig cheny ma aan u baratamin ma ahayn macnaheedu inuu dig cheny ahayn nin caqli badan run ahaantii waxaaba lagu xantaa inuu isagu ahaa maskaxdii ka dambaysay george w bushka yar laakiin sanooyinkii george w bushka yar uu joogay waxaa waddanku uu lugta la galay dagaaladii ciraaq iyo afghanistan oo trillions dollars ah ay ku baxeen dhaqaalihii waddanka caasha markaad imaanaysa waddanka labadii kun iyo sideedii meesha uu joogay waad ogeyd shaqaala'aantu way baahsaneed taas ayaa dig cheny u diiday marka fursadaha madaxweyne ku-xigeenka waxay ku xiran tahay wakhtiga uu joogo sida dalku uu noqdo waa taa cabdiraxmaan aad baad u mahadsan tahay marka haddii aan usoo laabanno markan joe biden madaxweyne ku-xigeenka hadda ka hoos shaqeeya madaxweyne barack obama waa shaksi noocee joseph rabanet joe biden waa siyaasi rugcaddaa ah waxa uu ku dhashay magaalo yaroo la yidhaahdo scranton ee gobolka pennsylvania bishii novembar labiyo afartankii waa saddex toddobaatan jir caashaa iminka laakiin siyaasadda waxa uu ka soo galay gobolka delaware oo isaguna pennsylvania ku dhegan muddo badan badan badan oo kusoo jiray caasha ilaa iyo afartan sano ayuu joe biden hadda siyaasadda uu kusoo jiray anigu intii aan xasuustay waddanka maraykanka aan joogay muddadii soddonka sano ka badneyd sanataradii aan maqlayay marka laga hadlo aqalka capital hillka ee kongareska hormood buu ka ahaa mawduucyada laga hadlo joe biden wuxuu ahaa nin aad looga xasuusto wuxuu ahaa nin saaxiibba ku leh labada dhinacba dimuqraadiga iyo jamhuurigaba oo runtii aad iyo aad loo tixgeliyo laba jeeroo hore ayuu madaxweynenimada isaga laftiisa u soo tartamay waana madaxweyne ku-xigeenkii toddobiyo afartanaad ee maraykanka oo iminka muddo toddoba sana ah madaxweyne ku-xigeen soo ahaa hal sanana ay u harsan tahay lagana yaabo inuu taasi uu shaqada uga fadhiisto waa garta marka cabdiraxmaan haddii sida aad sheegtay aad loo jecel yahay muxuu tartanka uga baxay oo uu uga qaybgeli waayey hirdanka siyaasiyiin iyo kuwo aan weligoodba siyaasad arkin ay ugu tafaxeedanayaan inay aqalka cadgalaan waa runtaa jacaylkaasi waa uu jiray laakiin sidaa aan isleeyahay dhowr arrimood ayaa joe biden haatan ka hor istaagtay oo uu shalay ugu dhawaaqay inuu madaxweynimadii baratankeedii meel iska dhigay waa marka koowaade laba jeero horuu soo baratamay wuu yaqaanaa waxa ay qaadanayso enerjiga ay u baahan tahay dadaalka u baahan tahay iyo ku talagalka iyo lacagta u baahan tahay taana meel buu iska dhigay waa marka labaade boqolkii maalmoode haatan u dambeeyey caashay saadaalihii la qaadaya iyo fafaalooyinkii ay saxaafaddu ku weydiinaysa dadweynaha cidda ay isleedahay dhinaca dimuqraadiga waa ka soo bixi karaa joe biden kaalinta saddexaad unbuu soo gelayay hillary clinton baa mar walba ka koowaad gelaysay oo weliba isaga iyo iyada ay farqi weyn u dhexeeyeen halkaana waxa uu istusay inaanu hillary clinton uuna ka badin karin waa marka saddexaade waxaa jirta arrin isaga u gaar ahayd oo runtii tiiraayo badan leh oo murugo gelisay kadib markii bishii may eena soo dhaaftay soddonkeedii wiilkiisii joseph robent bo oo lix iyo afartan sano keliya jiray oo isaga laftiisuna ahaa qareen caanka ahaa gobolka delaware uu dhintay wiilkaas oo uu filayay inuu isaga kobihiisa buuxsho oo maqaam weyn ka gaaro siyaasadda maraykanka ayaa jugti ka soo gaadhay dhimashadiisa ilaa maanta uu la tiiraayansan yahay oo dad badan ay leeyihiin joe biden kama aanu soo kaban ugu dambayntii arrinta isagu uu shalay uu qiilka ka dhigtay ayaa malaha sabab weyn oo ah in ay ka hor joogsatay taasoo ah waa kii shalay noo sheegay inaanay isaga u harsanayn wakhti ku filan inuu ololo weyn oo guul keeni kara uu ku galo
madaxa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda cabdiraxmaan yabarow oo alaabo ka faallooda arrimaha doorashooyinka iyo kuwa la xiriira siyaasadda maraykanka qaarkood ayuu kaasi ahaa oo waraysigaasi u warramayay caashe ibraahim caashe cuud
wahagaag weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waryahayaga maxamed cabdixasan saneer ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii dooda gaaban xubinteenna dooda gaaban ee maanta waxaan kaga hadlaynaa waxa dib u dhaca u keenay isboortiska soomaaliya waxaana igala qaybgelaya ibraahim geedow cawaale oo ku sugan magaalada nairobi iyo ciid cali oo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka labaduba waxay aad u xiiseeyaan ciyaaraha iyo isboortiska ibraahim haddaan su-aasha kood ku siiyo maxaad is leedahay way keeneen dib u dhaca ku yimid isboortiska soomaaliya inagoo og in tartamada laga qayb galo aan wax guulo wanaagsan laga keenin mahadsan tahay sandere si guud waa loola wada socdaa in sportiga soomaaliya dibda xoogan uu ka socdo laakiin si gaara kubadda cagta markay timaado ayaa ugu daran oo inta badan aan horumar laga sameyn sanamihii ugu dambeeyey oo burburkau jiray amaba xataa waktiyadii dambe ee dowladda dhexe ee jirtay waxyaabaha ugu weyn ani aaminsanahay xilligan dambe oo in badan aan wax ka qorayo arrimahan aada uga dhex jiray sportiga inaanay soomaalida u diyaarsameen ka ciyaartooy ahaan markay timaado maskax ahaan iyo jir ahaanba inaanay u diyaarsaneen in ay horumariyaan amaba ay heer ka gaaraan kubadda cagta markaa si gaar ahaan u tilmaamno aada soomaalida u jeceshahay ama ay uxiiseyso waxyaabaha ugu muhiimsanna waxaa kamid ah in ciyaartooyda physical iyo mentally wax loo yaqaana oo jir ahaan iyo maskax ahaanba uu ka diyaarsan yahay waxyaabaha horumarka lagu gaaraya kamid tahay oo kubadda cagta marka way jeceshahay soomaalida kubadda cagta laakiin uma diyaarsana maamul ahaan uma diyaarsana macalimiin ahaan uma diyaarsana ciyaartooy ahaanna uma diyaarsana oo duruufo badanna ha iska jiraano oo oo waxyaabahaas o dhan aan lagu suurtagelin karin laakiin arrinta ugu badan haddii la isku dayo wax ka hagaagi lahayn ani waxay ila tahay inaanu jirin u diyaar garow shakhsiyadeed oo qofka kasoo go-a markii horeba waan gartay marka waxaad leedahay ciyaartooydii baan ilaalinaynin wixii loo baahnaa in lagu noqdo laacib weyn si fiican waxyaabaha ugu muhiimsan oo anshaxa ayaa kamid ah iyo in la baro waa ciyaartooyga isaga inkastoon u diyaarsaneen ciyaartooyda soomaalida sababtoo burbur ay ku koreen hadda ma jirin nidaam iyo waxay kusoo koreen ciyaartooyda haddii aan shaxin ciyaartooy balwad iskale xaafadiisa iska jooga iska wareegaya waxawaaye ma ma waxbama soo kordhin kara ciyaartooyda in la xareeyo jismi ahaan la ilaaliyo aadaab ahaan anshax ahaan wax walba laga ilaaliyo aada muhiim u ah marka ma lahin ciyaartaas oo dhan ma haysan waan gartay ciid cali oo ku sugan minneabolis ciid ibraahim wuxuu qabaa in ay arrintu tahay disiblinka amaba anshaxa ciyaaryahanka ma is leedahay arrintaa mid ka duwan baa jirto sport soomaaliya uu dib ugu dhacay sandera waan salaamayaa saaxiibkayga ibrahim salaan kadib aniga waxaan aaminsanahay arrintaas walaalkay ka dhawaajiyey mid ka duwan baa jirta tusaale ahaan haddaan usoo qaadan oo kale waxyaalo badan oo waxaa jira ciyaartoyda soomaaliyeed waa diyaarsan yihiin micnaha waxaa ula jeedaa ciyaartooy badan micnaha dadaal badan bay sameeyaan ciyaartoy ahaan laakiin aniga waxaan aaminsanahay facilitiga ay helaan ciyaartoyda garoomada oo aan ahayn garoomada maaragtay diyaarsan macalimiinta oo aan isdhahayo dadaal dadaal aada iyo aada u weyn sameeyey laakiin waxyaala yaryar ka dhidhiman yihiin oo kale ciyaartooyda soomaalida maanta duruufaha soo waddanka ku jira oo kale marka loo fiiriyo run ahaantii waxaa la isdhihi karaa guulo wax ku oolay soo hoyeen marka waddamo badan oo dhisnaa oo dawlado leh oo maaragtay naga horumarsan bay xataa mararka qaar ka badiyaan marka waxaan aaminsanahay ciyaartooyda soomaaliyeed inay wax badan qabteen waxyaalaha yararka oo habaacsanaantana ay keenayso burka iyo dowlad la-aanta iyo ayaga oo moraal ahaan u liita micnaha markaan moraalkaas camal aan ula jeedo oo kale ciyaartooyda ciyaartooyda waddamadan qaramada arkaysaan iyo waddamada horumar oo kale ciyaartooydooda waxaa keenaysa ciyaartooyda waa ciyaartooy dhaqaalo helaya ciyaartooyga soomaaliyeed maanta waxaa laga yaabaa asaga inuu wax dhaqaalaha uusan haysan oo kale oo niyad jabsan yahay waxyaalo badan marka ibrahimow soomaalida waa dadaaleen wax badan bayna qabteen ibraahim maqda saaciid cali wuxuu ku doodayaa in burburkii dalka ku yimid uu yahay ka dhibta keenay eena ahayn shaksi ahaan ciyaaryahanka soomaaliyeed dood kaleoo aad ku xoojinaysid qodobkaagaas ma haysa waa runta waa dhici kartaa burburka waxyaaba badan oo dalka dib u dhaca waa ku keenay aan ciyaartoyda keliya ahan laakiin ciyaartoyda waxa ugu muhiimsan marka isaga shaksiyan dishibliin ahaan iyo anshax ahaan uu soo dhismo ay qaadan kartaa in waxyaabihii kalena la gaaro sportiga marna horta muusan burburin waxa ay ku fiicneed hay-adaha keliya ee dhisnaa ay kamid ahayd markii dowladii ay burburtay oo labaatankii sana ay ugu dambeysay horyaal soomaaliyana waa la ciyaaray inkastoo magaalada muqdisho lay ahayd xilligii horena ahayd laakiin nidaam dhisan oo maamul leh oo tartamo caalamiya ka qaybgelaya sanad kasta koox soomaaliya bixisa muxul soomaaliya sidoo kale ciyaartoyda soomaalida dibadaha ay yimideen qurbahan ay yimideen oo afrikadan dhowdhow hadda aan joogjoogno kenya iyo adduunka kalena waa galeen ciyaartoy badan oo heshay fursado waa jiraan oo xag dhaqaale iyo mid maskaxeed haddana aan weli diyaargarowno lama hayo ciyaartoyda soomaaliya oo soo baxayo oo heer gaaray marka laga reebo in bariga africa kooxa ka dhisan ay binsha ka noqdaan ninka ugu sarreeya soo baxa marka waana waxyaabaha ugu badan oo oo oo waxaas dhan keenaya waxaa waaya aniga asal ahaan waxaan ku doodaya in aysan ahayn ciyaartoyda kuwo maskax ahaan u diyaarsan iyo anshax ahaan labadaba uma diyaarsana laakiin burburkan hay-adaha wadanka dhan ayuu saameeyey laakiin sportiga waa uu taagnaa dhaqaale helayeen fifa fangareysa sanad kasta ilaa hadda la fangareeya garoomaha loo dhisay waa la hagaajiyey laakiin weli waxba ma soo kordhiyaan banaanka markay usoo baxaan dhibcooda waa lagu xisaabtamaa mana jirto ciyaartoy xataa kasoo muuqdo oo issue ay qaban karto oo oo international noqon kara xataa kooxaan bariga africa mushaar fiican ka qaadan kara oo safka hore ka noqon kara lama hayo ilaa iyo hadda marka waxyaabahaas beska ee kusoo lagu soo barbaariyay ay ku xiran tahay amaba niyad ahaan uu dhismo iyo akhlaaq ahaanba isfahan baan ku gartay ciid cali waad maqlaysaa dooda ibraahim geedow wuxuu leeyahay xitaa kuwii dibadda ku koray ee haystay waxyaabihii garoomadii wanaagsanaa iyo noloshii iyo wixii oo dhan natiijo ma keenayaan haddaad yurub eegto oo meesha ugu badan ee laga jecel yahay ciyaaraha garahaan kubadda cagta soomaali badan baa joogta qaarkood labaatan sano iyo ama wax ku dhow ama wax yar ka badan bay joogeen haddana laacib muuqda oo maaragtay fagaaraha caalam ka soo baxay ma jiro marka miyaadan islayn doodaasi waa mid xoog badan sandherow ciyaartoyda dhalinyarada soomaaliyeed amase guud ahaan soomaalida marka la fiiriyo isboortiga horta sida ibraahim kartayba waa uu sheegayba waa hay-adda keliya ee soomaaliya marka loo fiiriyo wax qabatay waa meesha maxaa la yidhahda waa hay-adda keliya oo weli dhadhaqaaqaysay oo tartamo caalamiya iyo kuwo gudaha ka socda oo aada u xiiso badan dadka soomaalida ee hadda waddanka gudihiisa joogo kale gaar ahaan magaalada muqdisho oo kale oo aniga aan aada uga warhayo kale waxaa ka socda horyaallo iyo koob aada u maarata u xamaasadooda aada ugu sarreyso oo shacabka aada uje u jecel yihiin haddii aan usoo laabto su-aashaada kale oo ah ciyaartooydii soomaaliyeed labaatan sana iyo ka badan bay dabadaha joogaan laakiin wax ciyaartooy waxtar leh kama soo bixin taas waxaan dhihi karaa waxaa kasoo baxday ciyaartooy badan ragga ciyaaraha daawado oo kale waa filaya aad in inu daawaday ninka la yihahdo ibrahim ciyaartooyda kooxda mansiri oo kale oo kooxaha ingiriiska kooxaha kamidka waxa u ciyaaraya ciyaaryahan soomaaliyeed cabdisalaan caadi yarka la yihahdo oo kale waa ciyaaryahan aada xirfad xirfadiisa ciyaareed u sarreysa weye waana nin soomaaliya asaliyan inkastoo uu maaragtay hubin inuusa u ciyaarin qaranka soomaliyeed oo kale laakiin soomaaliya waxaa is dhihi karaa nimayow burburka ayaa saameyn ugu yeeshay ciyaartooy badan baa joogta hadda waddankan aan joogno o kale america oo kale dhalinyaro badan oo aada xirfadooda beroniga u sarreysa oo kale laakiin waddankii ma awoodaan in ciyaartooydii inta iyagu inta dhaqaal ahaan kufr inay kufrgaleyn karaan oo kale oo ciyaartooyda inta inta ka wadaan oo kale oo xagga geeyaan oo lasoo aalamiteeyaan maxaa la yihahdaa kooxdii kaleo soomaaliyeed oo qaranka oo kale yah dhaqaalaha noocaas horta ma hay-adii soomaaliyeed ee sportiga horta ma awooda waaye laakiin waxaa idin sheegayaa ciyaartooy badan oo soomaaliyeed oo maanta xataa waxaa jirta dhalinyaro lagasoo kooxa kenya laga soo gatay oo dallas yar joogaa jira oo soomaaliya oo hadda dhow laba sano camal buu hadda joogaabaa malaynayaa koox oo dallas ka dhisan oo american u ciyaaraya balotelli baa la yihahdaa inaatiisa magaciisu sadaq i mean aliyaa magaciisa caadiga lakin inaas bolotelli wataa marka ciyaartooy soomaaliyeed mar kasta iyo saacad kasta iyo xilli kasta oo loo baahan yahay ayay soo bixi kartaa laakiin waxay u baahan yihiin dhaqaalo iyo aada xirfadooda u sarreyso oo waan kale gartay iyo dadaal guud ahaan iyo gaara meel walbaba ah oo soomaaliyeed ba- meel walba gacan inay ka helaan oo dhaqaale ay helaan hadday dhaqaalahaas helaan iyo waddan iyo moraal waxaa aaminsana waxyaalaha kale ee- ee saaxiibkii ku eedeynayo oo kale uu leeyahay een, ciyaartooyda soomaaliyeed een, waxa weeye dishibliinkooda xun ah, ma xuma laakiin waxa ee, waxay kow aasaaska wuxuu ka dhismaa waa macalimiinta iyo maxaa la yidhahdaa iyo een, een, culuga yarka waxaa la rabaa mogta waxa wax kor usoo qaadaya oo Waa kale waa gartay.
macalinka iyo maaragtay laakiin waxa weeye ciyaartooy fiicana haysanaa aad bayna dishibliinkooda u fiican yihiin waan gartay waana dadaaleen dadaal badan bayna qabteen waxaan leeyahay halkaa ha kasii wadaan soomaalina ha u istaagto qaranka soomaaliyeed iyo hay-adda sportiga ee soomaaliyeed in la taageero meel walba kuwa gobolada joogana ciyaartooy fiican bay hayaan in laga soo een, lagu soo daro oo la ballaariyo aad baa umahadsantiin waan gartay idinkuna aad baad mahadsantiin kuwaas waxay kala ahaayeen ibraahim geedow xawaale oo ciyaaraha kafaalooda kuna sugan magaalada nairobi ee dalka kenya iyo ciid cali oo khadka telefoonka ee magaalada minneapolis barnaamijka kaga qayb qaadanayay labadiinnaba aad ayaan jeclaan idinku mahad celiyo ka qaybgalka barnaamijkan ee dooda gaaban Saas, beerow, aad baa asalaamu calaykum
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa soo jeedinaya ridwaan xaaji cabdiweli
aan ku hormaro wargeyska the star ee ka soo baxa magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa qoray in ugu yaraan toddoba boqol oo kenyaan ah ay ka noqdeen afkaaraha xag jirka islamarkaana ay isu soo gacangeliyeen dowladda dalkaasi kenya kadib markii ay ka noqdeen afkaaraha kooxaha xag jirka ee al-shabaab iyo kooxda islamic state sida ay sheegtay warbixin ka kooban lix iyo soddon bog oo ay si wadajira u diyaariyeen hay-adda i o m golaha muslimiinta dalka kenya iyo wasaaradda arrimaha gudaha arrintan waxaa qayb weyn ka ciyaaray markii dowladda waddankaasi kenya ay cafis u fidisay dhammaan dadka kenyaanka ee la rumaysan yahay inay ka mid noqon karaan kooxaha xag jirka inay dalkooda dib ugu soo noqdaan islamarkaana ay ka tagaan afkaarahaasi xag jirka cafiska loo fidiyey dadkan bishii abriil ee wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi kenya ay faafisay ayaa warbixintaasi lagu sheegay hayeeshee weli ma cadda in dadkani ay ahaayeen kuwo xubno rasmi ka ah kooxaha al-shabaab iyo islamic state dalka kenya waxaa la rumaysan yahay in kooxaha xag jirku ay dadaal badan ku bixinayaan sidii ay u qoran lahaayeen dhallinyarada da-da yar islamarkaana ay uga mid noqon lahaayeen kooxahaasi xag jirka oo weerarada ay fuliyaanna ay qayb uga noqon lahaayeen dadka ka noqday inay ka mid noqdaan kooxaha xag jirka ayaa la sheegay in qaarkood ay ku andacoonayaan in si khasab ah la doonayay in looga mid dhigo xubnaha kooxahaas kuwo kalena waxa ay sheegeen in tababaro dhowra ay qaateen boqolkiiba saddex iyo soddon dadkaasi waxay ahaayeen kuwo bilaa shaqo ah oo la sheegay inay meesha ka doonteen dakhli ay noloshooda ku maareeyaan wargeyska the daily nation ee ka soo baxa magaalada nairobi waxa uu sheegay in kooxaha ammaanka ee dalkaasi kenya ay faafiyeen sawirada shan qof oo u dhashay dalka kenya waxaana shantaasi qof ka mid ah haweeney la rumaysan yahay inay tahay kuwa isqarxiya iyo ninkeeda bileyska ayaa waxa ay sheegeen in dadkaasi ay xiriir xooggan la leeyihiin ururka al-shabaab shanta qof waxaa la rumaysan yahay inay ku jiraan xerooyin kooxda al-shabaab ay leeyihiin oo gudaha dalka soomaaliya ah waaxyaha sirdoonka ee dalkaasi kenyana waxa ay sheegayaan in dadkaasi shanta qof ah ay doonayaan inay si dhuumaalaysi ah ku soo galaan dalka kenya oo ay weeraro geystaan warbixinta ayaa waxaa kaloo wargeyska daily nation ay sheegaysaa in gabadha lagu magacaabo shamiim wanjiru xuseen ay ka mid tahay haweenka laga cabsi qabo inay weerarada ka fuliso dalkaasi kenya hase yeeshee lama garanayo weerarkeeda halka uu ku wajahan yahay gabadhan ayaa waxaa bileysku ay la xiriireen ehelkeeda iyo asxaabteeda iyagoo ka codsaday in la soo wargeliyo haddii ay wax war ah ka helaan bileysku waxaa kaloo ay sheegeen in dadka la raadinayo uu qayb ka yahay gabadhaasi ninkeeda oo lagu magacaabo cumar batroba juma kaas oo la rumaysan yahay inuu isna doonayo inuu weeraro geysto horeyna weeraro uga geystay dalka kenya waxaa kaloo dadka la baadi goobaya ka mid ah nin horey ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee madara united oo lagu magacaabo anwar yogan mowoko kaas oo la sheegay inuu ka tirsanaa kooxda jeish ayman oo ka mida kooxaha dalkaasi kenya ka jira ee xiriirka la leh al-shabaab sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka ayaa la sheegay inuu ku biiray waxaa kaloo isna jira nin la yidhaahdo cumar owiti iyo ramadaan kiyoko oo wargeysku ay sheegeen inay ka mid yihiin dadka la baadi goobayo wargeyska the new vision ee ka soo baxa magaalada kambala ee dalkaasi uganda ayaa waxa uu qoray in taliyihii hore ee ciidamada dalka uganda ee amisom ee soomaaliya loo taxaabay xabsiga muddo siddeed iyo toban bilood ah ninkan oo isagu ay mas-uuliyaddiisa ahayd guud ahaan agabka iyo shidaalka iyo waxyaabaha ay ku shaqaynayeen ciidamada uganda ee ka tirsan midowda afrika ee ka howlgelaya dalka soomaaliya ayaa waxaa lagu xukumay xabsi ku yaala meel ka baxsan magaalada kambala maxkamadda ayaa waxay ku xukuntay inuu ninkani ka shaqaynaya danihiisa gaarka ah islamarkaana uu shidaalka ku bedelanayay lacag maxkamadda waxa ay sheegtay in waxyaabo fara badan oo caddayn ah markii ninkani loo helay kadib ay xukunkan ku riday ninkan ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu shidaalka ka ganacsanayay waxaana ilaa iyo hadda waxyaabaha lagu eedaynaya ka mid ah toddoba kun ilaa siddeed kun oo litir oo shidaal ah oo ciidanka yugandha loogu talagalay in uu ka ganacsanayey oo uu suuqa ka iibinayay isagoo lacaga ku bedelanayay lacagaha guud ahaan ninkan soo galay ayaa waxaa lagu qiyaasay laba iyo toddobaatan kun iyo afar boqol oo dollarka maraykanka ah intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijkii wargeysyada london ayuu idinkaga imanaya anigoo ridwaan xaaji cabdiweli ayaan idinla socodsiinayey sidaa iyo nabadgelya
weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna aan ku yara nasanno dhinacii heesaha
markay talo talo xaaladkay dantiyo xilliguna gunaa haddaa dhibka ii xamilay xilliguna gunaa hadaa dhibka ii xamilay markay talo talo xaaladkay dantiyo xilliguna gunaa hadaa dhibka ii xamilay xilliguna gunaa hadaa dhibka ii xamilay hadaa xagaldaa xagaldaa xagaldaa ka jiro naftana xasilooli baray haddaad dadka ii xigee miyaan ku xumayn karaa marnaba xaawaay anigu adig marnaba xaawaay anigu haddaa xagaldaa xagaldaa
codkaasi fanaanka b k ayaan idaacaddii fiidnimo kusoo afmeereynaa inta ka horeysa intaynu mar kale kulmi doono goordhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga
biga ugadhigay ugadhigay xerana xawaayo weliga ogo dhigtooyo weliga ogo xawaayo weliga ogo dhigtooyo weliga ogo inaad tahay ruux xurmiyo xiliyo iga mudan xaqo rabbiga uga dhigay uga dhigay xerana xawaaye weliga ogo xigtooye weliga ogo xawaaye weliga ogo xigtooye weliga ogo